haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hilayska v o a ee toddobaadkan aan ku eegayno dhibaatada ay soomaalidu qurbaha kala kulmaan gaar ahaan fahanka dhinaca sharciga ee waddamada ay ku nool yihiin waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya maxamed colaal xasan
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka hilayska v o eda soomaaliya waxay muddo dheer ku jirtay jahwareer siyaasadeed iyo sharci darro markii xukuumaddii dhexe iyo kala dambayntii ay burburtay sanadkii kii taasna waxay keentay in tiro badan oo ka mida shacabka soomaaliyeed ay u hayaamaan dibadaha oo ay ku noolaadaan sida lagu xusay warbixin qiyaasa oo ay soo saartay qaramada midoobay intii u dhexaysay sanadihii kii ilaa iyo kii soomaalida dibadaha ku nool waxay gaarayeen ilaa iyo laba milyan oo qof saddex dalool laba dadkaasi ka mid ah waxay ku noolaayeen waddamada dariska la ah soomaaliya inkastoo ay nolol ka samaysteen wax ku barteen qaarkoodna ganacsiyo horumar iyo magac kaleba ka sameeyeen haddana mar walba qurbaha waxay kala kulmayeen caqabado kala duwan barnaamijka ilayska ee toddobaadkan ayaan ku eegaynaa caqabadaha dhinaca fahamka iyo ilaalinta sharciga waddamada ay ku nool yihiin ka soo wajaha soomaalida aan ku horreynay dalkan maraykanka waxaa ku nool soomaali badan gaar ahaan gobollada minnesota iyo ohio aqoonyahan badan ayaa qaba in soomaalidu ay inay ku dhacaan dembiyo u nugul yihiin sababo la xiriira iyagoo aan fahamsanayn sharciyada u yaalla waddankan garyaqaan amiin haaruun waxa uu ka mid yahay sharciyaqaanada soomaalida maraykanka waxaan wax ka weydiiyey dhibaatada soomaalida haysata
de runtii markii hore wa aragtay waa waa waxay u baahan yihiin fahan gaaray u baahan yihiin shuruuc bay leeyihiin dejisan waa hay-ado maaragtay sharcigooda uu muddo dheer soo shaqaynaya dalkan hase ahaatee dad badan oo dee soomaaliyeed oo runtii raba inay ka shaqeeyaan arrimaha maaragtay gargaarka oo kale inaysan marar badan fahamsanayn ayaa dhacda qaabka ay u shaqayso oo qofkii maaragtay uusan shuruucii si fiican u fahamsanayn waayo waxaa loo baahan yahay ururadan oo kale in ay leeyihiin guddi maamusha oo aan mushaari ahayn waxba ka qaadanin oo maaragtay kor joogta oo ilaalisa maadaama oo dee canshuur dhaafna la siinayo hanti dadweynena inta badan lagu bixiyo dadka ay sadaqaystaan marka dad badan oo macnaha ka furtaa communitygeena aada inaysan ufahamsanin ayaad mararka qaarkood arkaysaa marka xafiisyada lagu yimaadaan oo kalena ay ka muuqanaysaa in maaragtay aysan hal qof oo kale uu ka hawlgalaba hay-addo dhan meshi la rabay in hay-addu ay shaqaalan lahaato sidaas lamidana maaragtay guddi kor joogtayn ah oo maaragtay iska uxuqabsa ku shaqaysana ay joogaan iyo shuruuc kale oo runtii looga baahan yahay sharcigii lagu lagu dhaqangelin lahaa ama lagu dhaqi lahaa oo kale hay-adda inaysan u diyaarsanayn marka waxyaala noocaas ayaan ku aragnaa in hay-adaha qaarkood ay ka jiraan dabcan soomaalidao dhan maaha hay-ada soomaali ay maamusho oo waxaa jira waxaaso dhan u dhamaystiran yihiin oo si wanaagsan u hawlgala laakiin kuwo badanoo noocaas ayaa jira gaar ahaan hadda markii uu dilaacay xanuunkan covid sagaal iyo toban waxaa soo batay in dad badan oo isku dayaya inay wax u qabtaan bulshadii ay ay furtaan hay-ada noocaasa hase ahaatee aysan u dhamaystirnayn shuruucii laga rabay iyo nidaamyadii loo baahnaa inay ay ku howlgalaan marka haddaan la ilaalin marka shuruucda hay-adaha aan dawliga ahayn ama samafalka ama haddaan la ilaalin oo oo oo maaragtay sidaad sheegaysaa nidaamkii loo mari lahaa aan loo marin dhibaato nooceea lagala kulmi karaa xagga sharciga
dabcan dhibaatooyin kala duwan baa lagala lagala kulmi karaa waxaa imaan kara haddii waddankan wax walba oo aad qaadaysa tallaabo walba oad qaadaysid waa in go-aamo la isla og yahay oo isu dheelitiran ay wax ku soo baxaan haddii kasoo qaadoo kale hanti hay-addu ay lahayd hal qof una u go-aan ka gaaro dabcan waxaa imaanaysa in maaragtay su-aalo laakiin la yidhaahdo yaa kula go-aamiyey sidee adigu go-aamado dhan u gaaraysaa waxyaalo noocaas lagu furo baaritaana lagu sameeyo waayo hay-adaha maadaama ay yihin hay-ada hay-ada dadweyne waxaa ilaashado oo daba socda xeer laalinta gobolka hay-adda dakliga dalka maraykanka irs loo yaqaano hay-ado kale oo dawli ah daba socda oo ilaaliya oo imtixaanada mariya oo maratay odit ku sameeya marka haddii ay waxyaalaad kale soo baxaan waxyaala waxaa lagala kulmi karaa inta udhexaysa runtii in qofka lagu soo eedeeyo ku-takrifal hantiyeed iyo in sidoo kale habacsanaan lagu soo eedeeyo oo shirkadii ama sidaa lagu xiro ama ganaax lagu soo rogo marka waxyaalahaas kale ayaa lagala kulmi karaa wa waa gartay bal waxaad iga warantaa iyagana shuruucda kale ee dalkan u yaala dhibaatooyinka qoysaska soomaalida iyo dadka soomaalida ee qaxootiga ah ee wadankan yimid ay kala kulmaan colaada waad waad dareemi kartaa maaragtay dad ku cusub meel inkastoo runtii hadda dadku soomaaliyeed ay maro kala duwan yimaadeen haddana weli waxaa lagu tiriyaa maadaama oo dadkii u horreysay ee soo galay wadankan ay u badan yihiin soomaalidu in maaragtay aysan wax badan ka fahamsanayn shuruucda dalkan taasina arrin soomaalida khaas ku ah ma aha dad walba oo wadan u haajira ama wadamo taga tan oo kale ayaa ay la kulmaan soomaalidu runtii waa dad aada u dadaal badan jecelna inay maaragtay noloshooda wax ka bedelaan shaqo badan laakiin nidaamyadii waddankan ka jiray iyo shuruucdii ka jirtay bay marar badan aysan dad badan fahamsanayn taas ayaa waxay keentaa qofku inuu qaladaad ku dhacdhaco maaragtay fara badan iyagoo maaragtay aan ulakacba ayna ka ahayn taasina ay markii maxkamadaha la tago oo kale qofkii uu uu leeyahay maratay waxaan ma fahamsanayn hase ahaatee sharciga waddankan u yaalana uu yahay qof walba oo dalkan ku nool inuu sharciga fahamsanaa ma soo xaqiijin karno marka waxaan waxaan qiyaasayna on amaan aqoonsanaynaa inuu qof waliba aqoonsan yahay ama aqoonsano ama ha aqoonsanaanin iyagoo ugu mahmaaha ma ma garanayo difaac ma aha marka way way dhacdaa dhinacyo badan runtii iyagoo aan aan islahayn wax qalda ayay waxyaalo badan ka qaldamaan waxyaalaha runtii aan inta badan aragno oo ka qaldama waxyaalaha aan tusaale usoo qaadan karo waxaa kamid ah qofka waddanka maraykanka waa waddan sharcigiisu aada u adag yahay in la helo aada u adag yahay hase ahaatee dadka soomaalida inta badan si fudud ayaa lagu keenay sharcigana si fudud ayaa lagu siiyey marka qofkii isagoo sahashan ayaa laga yaabaa inuu sharcigiisii meelaan munaasabayn ka xareeyo ama isagu uu iskaga dhaqaaqo inuu xaraysto taasina su-aalaha uu ka jawaabayey uu sharcigiisa dhawaan ku waayo ama qiilqiil uu ka galo markaas qofkaasina kama ahayn runtii waxa le ee keliya maaragtay waa waa isagoon fahamsanayn iyo maaragtay shuruucda waddankana aada u adag marka taas ayaa kamid a arrinta hadda aan nonprofitka aan ka hadlaynay ayaa kamid a oo qofkii mararka qaarkood ku yimaada waxaad leedahay hay-addan awey maamulkeedii boardkii hay-addan kula maamulaya awey qofku markaas wuxuu kuleyahay anigaa boardkia marka waana hal shaksi oo laga yaabo qofkaas inuu yahay qof shaqaale hay-adda u ah oo runtii board aan ahayn marka waa waa way jiraan caqabadaha noocaas soo food saara laakiin waa wax loo baahan yahay runtii wax laga barto dadaal badanna wuu socdaa oo maaragtay ay isku dayeen dadka inay wax ka bedelaan waxaa kaloo intaas dheer maaragtay in aan waxyaalaha dad waxaa arkaysaa company weyn maamulaya oo intaas oo maaragtay ay lacag oo million soo gelayso oo laga yaabo inuusan qofkaasi xisaabyana lahayn garyaqaanna lahayn macnaha xisablayaal la shaqeeya oo la taliya uusan lahayn keligii hawsha iska wato dadaalkiisa uunu ku keenay laakiin markii ay wax ku dhacaan uu qofkaasi carcararo uu raadiyo inuu gadaal ka saxo intii ay uu horey laga sixi lahaa taasina ay ku keento macnaha khasaaro badan iyo kharash badan uu ka galo waayo in wax la saxaa ka dhib badan oo macnaha ka kharash badan oo ka wakti badan inti maaragtay intuuna waxaan khaldaninba la toosin lahaa marka in la toosiyaa ka ka sahlan in wax gadaal laga saxo marka waxyaala nocaasaan ku aragnaa bulshada soomaaliyeed oo dhinaca sharciga kasoo wajaha dhinaca qoyskaa kamida dhinaca caruurtaa kamida dhinaca waxbarashada marka dhinac walba waa shuruuc way nagu cusub yihiin dadkii weli way baranayaan marka way kala kulmaan caqabado iyo maaragtay ciriidiyo badan dhinaca yurub oo kale dalka ingiriiska oo soomaalida ku nool ay badan tahay waxaa baarlamaanka dalkaasi hor yaalla sharci dib u habeyn ku samaynaya sharciyada socdaalka iyo jinsiyadaha ee u k sharcigaasi waxaa ku jira qodobo si weyn u duudsiin kara dadka laga tirada badan yahay helista dhalashada dalkaasi sharcigan oo warbaahinta u k ay ugu yeerto sharciga ka dhanka ah qaxootiga oo muran badan waddankaasi ka dhaliyey ayaanay soomaalida badan ku baraarugsanayn maxamed ibraahim xereeri waxa uu ka faalloodaa arrimaha u k isagoo dhinaca kalena la shaqeeya hay-adaha qaxootiga waxa uu faahfaahin ka bixinayaa sharcigan sharcigan socdaalka iyo dhalashadu waa mid ay dowladdu soo bandhigsay sanadkii hore sharcigaasi aqalka hoose ee baarlamanka waa ka gudbay haddana waxaa ka doodaya xildhibaanada aqalka sare sharcigan oo lagu tilmaamay weerar lagu qaaday shuruucda caalamiga ah ee qaxootigu waxa uu saameyn weyn ku yeelanayaa dadka soomaalida ee wadanka yimaada qofka magangeliya doonka waxa uu ee aan sifaha sharciga oo kale wadankan ku soo gelin wuxuu sharcigani dhigayaa in la xidhi karayo muddo afar sannadooda waxaa kale uu sharcigu dhigayaa in qofkaasoo galootiga ah loo diidi karayo taageerada la siiyo dadka qaxootiga ah ama magangelyo doonka ah sidoo kalena haddii dadkaasoo kale soo galootiga ay helaan sharciga hadhow toole waxa loo ogolaanaynin oo loo diidayaa in reerahooda ay dalbadaan amaba loo keeno hareere ayaan weydiiyey ogaalka soomaalida ee sharcigan iyo haddii ay ka falceliyeen ma arkin wax soomaaliya oo ka hadla sharcigan oo kale run ahaantiina ma jiro hoggaan ama urur midaysan oo soomaaliyeed oo danaheena dhowraa malihin hal xildhibaan oo baarlamaanka london inoogu jiraa ururada soomaaliyeed ee wadankan ka jiraana way kala qaybsan yihiin oo dee ayaandarada dhulkii hooye ka jirta ayuunbaad moodaa inay hal saamaysay iyagana inkasta oo aada loogu baahan yahay in soomaaliyiinta isu tagto dee laysku biiri talo laysku biiriyo oo de si wada jira wax loo wada qabsado tusaale ahaan waxaad ka arki karaysaa sanadkii labada kun iyo labaatanka waxaa jirtay in hal degmo oo keliyata oo kaoo ka tirsan labiyo soddonka degmo ee ay london ka kooban tahay lagu hayay toddobaatan caruur oo soomaaliyeed oo loo raadinayay cid la siiyo oo korsata waddanka austraaliya gaar ahaan gobolka victoria oo ah gobolka ay soomaalida ugu badan yihiin ayaa sanad walba sharciyo cusub la marsiiyaa baarlamaanka gobolkaasi ama midka guud ee federaalka waddankaas haddaba soomaalida degan waddanka austraaliya waa sidee fahamkooda sharciyada cusub iyo caqabadaha ay kala kulmaan su-aashaasi waxaa barnaamijka elayska v o eda uga jawaabay garyaqaan yuusuf sheekh cabdulaahi maxamuud oo ah abukaato sharciyada bartay waddankaasi kula shaqaysta soomaalida waxaa haysta dhibaato oo luqadda marka hore marka luqadda af ingiriis haday si fiican u akrin karin ama ama ama dhegeysan karin waxaa laga yaabaa wararka wadanka ka socda inaynala socnin xoogaa wararka ay dhegeystaan wadanka soomaaliya ay ka dhegeystaan marka taas waa dhibaatada ugu weyn mala socdaan wararka oo oo wadanka laga soo daayo wadankan dadka shacabka degan wadankan australia waxaa laga yaabaa xildhibaanka xaafadooda ina ina inay telefon u diraan ama email u diraan ama warqad u diraan in fikradooda iyo waxay ayaga jeclaan lahaayeen sharcigaas gaar ahaan inay u diraan oo ay pressure saaraan oo oo faa'iido ka helaan markaas marka soomaalida haddii ay la soconinba sharciyada la doodaayo baarlamaanka ma ma haystaan fursad ee codkooda kusoo jeediyaan marka dhibaato weyn waaye hadhow sharciga marka la soo dejiyo saameynuu ku yeelan karaa laga yaabaa mar dhaweed sharci oo aada iyo aada dad badan loo doodayo iyo dad badan kasoo horjeedeenaa lasoo dejiye waxaa dhacday waxaa loo ogolaaday bisha december lasoo dhaafay two thousand twenty one laba kun iyo labaatan iyo kowdii in loo ogolaado madax madaxda oo gobolka inuu amar bixiyo bandow ama waxyaabaha ku saabsan dhinaca caafimaadka inuu inuu soo dejin karo bandow iyo iyo iyo iyo iyo waxyaalo kale loogu baahnaa in cudurka corona la yareeyo marka hore waxay ahayd madaxda oo caafimaadka iyo iyo iyo dakhtariin inuu inu inuu la tashado oo markaas ay soo dejiyaan wax la dhaho directions waddankan loo yaqaano oo markaas qof kale u saxeexo oo markaas loo ogolaado asagaa awood dhan u leh marka soomaalida waa og tahay dad waddankooda jecel waayo oo safar badan waddankii iska dhaaf wadamo badan degannahay marka waa dad safar badan oo waddanka ka baxo oo soo galo marka hadduu madaxda gobolka hadduu soo dejiyo bandow waxaa laga yaabaa dad maqan inaan soo laaban karin iyo dad raba inay baxaan inay bixi karin marka dhibaatooyin weynaa kasoo gaari karo oo oo socodka dadka soomaalida in in in in la istaajiyo maaha sharciyada caqabadaha ku ah oo keliya soomaalida ee waxaa jira sharciyo u wanaagsan dadka soo galowga ah oo ay soomaalidu ka mid yihiin laakiin aanay soomaalidu la kulahayn sababo la xidhiira iyagoon la socon waa kan garyaqaan yuusuf sheekh cabdulaahi maxamuud mar kale ha marka sharciyada qaarkood sharciyo fiicana soo baxo oo oo oo loo baahan yahay in oo loo baahan yahay oo dadka shacabka u baahan yihiin mid hadda ani gaar ahaan waxaa ka shaqeeyaa dadka criminal law ama dadka dembiyada gala oo booliska haystaan taas wax weyn wax fiicana kasoo baxe sanadka lasoo dhaafay isla december laba kun iyo labaatan iyo kowdi gobolkan waxaa la waxaa la mariyay baarlamaanka sharci oo qofkii hadduu dembi galo toban sano kadib dembi kale hadduusan gelin waa laga tirtiraa rekoorkooda ama wax walba wax ku qoran ma jirto rekoorkooda marka sharcigaas dadka badankooda lama socdaan wax oo dadaal badan la gelayo way ahayd oo oo dad badan looyaro badan iyo dad shacab ka mid ah ee ee riixayeen in in in amarkan la la mariyo marka soomaalida badanaa mala socdaan haddana waa u waa u sharaxaa aaday ugu farxeen laakiin hadday ogaan lahaayeen waxaa laga yaabaa in ay ku dari lahaayeen cod codsiga in sharcigan la bedelo marka hadday codsigooda ku dari lahaayeen waxaa laga yaabaa waxyaalo badan wadankan in lasii hagaajin lahaa codkaasi waxa uu ahaa garyaqaan yuusuf sheekh cabdulaahi maxamuud oo ah abukaate sharciyada ku bartay oo ku nool wadanka austraaliya wuxuu ugu dambeeyey barnaamijkii ilaaiska v o e da barnaamijka waan toddobaadkan ku soo qaadanay dhibaatada sharci ee ay soomaalida kala kulmaan qurbaha ciddii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o e somaali dot com ama facebookkeenna inta ka horraysa waa anigoo ah maxamed colad xasan oo barnaamijkeeda la socodsiinayey oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo